subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a barnaamijkii saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya washington waa jimce bisha meey waa toban sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay afhayeenka qaramada midoobay ee soomaaliya waxa uu yidhi arrintan cusub waxay caddayn u tahay shaqada qiimaha leh ee ansom ay ka qabatay taageeridda maamulada soomaalida sannadihii lasoo dhaafay qodobkaas iyo aandhehe waxaa kaloon idiin haynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya safarka uu weli ku joogo magaalada nairobi ee dalka kenya warbixin ku saabsan waxaan laakiin islahaa dee meel oo iska mool caadi aad imaanaysaanoo si yar oo dhuudhuub aad u soo gelaysaan markaa laydinma oge intaad shaha ku soo cabtaan oo ad ku soo sheekaysataan ayaad soo noqonaysaa ee maba aanan ku filaynin hawshaan
qodobadaas iyo war kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida dowladda israa'el ayaa khamiistii ka soo horjeesatay go'aanka u qaatay madaxweynaha maraykanka jo biden ee uu ku hakiyey shixnad hub ah oo la wada israa'el isagoo ka walaacsan howlgalka milateri ee israa'el ee qorshaysa inay ku qaado magaalada rafax ee khaza kaasi oo maraykanku sheegay inaanu taageersanayn danjiraha israa'el u fadhiya qaramada midoobay khiilad erdan ayaa tallaabadan uu qaaday madaxweyne biden ku tilmaamay inay tahay mid adag oo aada looga xumaado inay ka soo yeedho madaxweyne aan abaal u haynay tan iyo bilowgii dagaalka ayuu yidhi wasiirka amniga qaranka ee israa'el itamar bengavir oo ah shakhsi si weyn ugu janjeera midigta fog ayaa bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter ku sheegay in xamaas ay jeceshahay biden madaxweyne biden ayaa habeennimadii arbacadii xilli uu waraysi iyo telefishinka c n n ta wuxuu sheegay in maraykanku uusan sii wadi doonin inuu israa'il siiyo hubka difaaca aan halkaas ku celiya madaxweyne biden ayaa wuxuu sheegay in maraykanku uu sii wadi doono inuu israa'il siiyo hubka ay isku difaaci doonto hase yeeshee uusan siin doonin rasaasta loo adeegsanaya howlgalka rafa haddii israa'il go-aansato inay weerarkaasi qaado madaxweynaha ayaa markale ku celiyay inuu u caddeeyey israa'il haddii ay ku sii adkaysato inay gasho rafax inaanu siin doonin hubkii ay hore u siin jireen si ay ugu isticmaalaan weerarkaasi mas-uuliyiinta doorashada ee dalka jaad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha ku-meel gaarka maxamed idiris dabi uu ku guuleystay doorashadii dhacday lixdii bishan mey isagoo helay in ka badan boqolkiiba lixdan iyo kuwa codadka la tiriyay halka dhinaca kalena musharaxa ugu weyn ee la tartamaya uu isaguna ka shaaciyay dhinaciisa inuu ku guuleystay doorashadaasi kooxda milatariga ee ka tirsan jaad ayaa ah kuwii ugu horreeyay wadamada galbeedka iyo bartamaha afrika ee sanadihii dhowaa afgembiyadu ay ka dhaceen ee ku laabta xukunka ah inuu dastuurka taliyo hase yeeshee qaar ka mida mucaaradka dalkaasi ayaa sheegaya in doorashada lagu shubtay xiisada ayaa kacsan ciidamo badan oo amniga ah ayaa la dhigay isgoysyada wadooyinka caasimadda injamiina ka hor ku dhawaaqista natiijada mas-uuliyiinta doorashada ayaa sheegay in musharaxa u horeeya mucaaradka success masra inuu helay sideed iyo toban dhibic konton iyo saddex boqolkiiba codadka ilaa haatan la tiriyey natiijada ayaa ah mid aan rasmi ahayn waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xabsen cabdi barre oo maalmahan ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa xalay booqday xarunta ganacsiga b b s moll oo ku yaala xaafadda isley ee magaalada nairobi waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta xaafadda iyo weliba ganacsato warbixintan waxay noo soo dirtay intisaar saalax xuseen haddaba markii uu tagay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xarunta ganacsiga b b s moll ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey mas-uuliyiinta xaafadda soomaalida islii mas-uuliyiinta rurta ganacsiga iyo sidoo kale bulshada soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu uga mahad celiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare booqashada uu ku tagay xarunta ganacsiga farxad weyn bay noo tahay waa markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed uuna soo booqdo cagihiisa ku istaaga xaafadda islii magaalada islii waxaan kaloo soo dhowaynayaa madaxda kale la socota saaxiibbaday wasiirada soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga wasiirka nabadgelyada gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ganacsiga wasiirka kalluumaysiga iyo wasiirka xafiiska ra'iisul wasaaraha marka anigu waad ogtihiin meesha ay isni naga joogto soomaali ahaan waa hoyiga labaad ee soomaaliyeed soomaaliya oo dhan baa isugu timid maalkeennii baa yaalla dadkeennii iyo carruurteennii baa joogta habeen iyo dharaarna waa daafacaynaa horumarkeedana waa ka shaqaynaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ku ammaanay bulshada soomaalida horumarka ay ka gaareen ganacsiga isagoo sidoo kalena u mahad celiyey guddoomiyaha xarunta ganacsiga b b s moll waxaan runtii u mahad celinayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee reer isli gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa walaalkay macallinka oo runtii isagu nagu marti qaaday inaan moolkan qiimaha badan inaan nimaadno dadkeennana ku soo aragno weliba hadda ma ah martiqaadkiisu muddo ka hor ilaa bil ka hor ayuu ayaan u ballanqaaday inaan halkan imaanayo weliba anigoo dalka dibaddiisa ku maqan buu ila soo hadlay marka wuxuu yidhi markaad kenya timaaddo waxaan rabaa inaad moolkaas soo aragto waxaan ku yidhi waa ballan waan imaanaya marka horta ballankii waa fuliyey waa nimaaday waxaan laakiin islahaa dee meel oo iska mool caadi aad imaanaysaanoo si yar oo dhuudhuub aad u soo gelaysaan markaa laydinma oge intaad shaha ku soo cabtaan oo ad ku soo sheekaysataan ayaad soo noqonaysaaee maba aanan ku filaynin hawshaan marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale madaxda deegaanka oo ugu horreeyo xildhibaan yuusuf sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa bogaadiyey sida dhallinyarada soomaaliyeed ay xilliyada dambe ay ugu damaashaadayaan goobaha ku yaala xaafadda soomaalida isliya isagoo sidoo kalena sheegay inay rajeynayaan in soomaaliya ay noqoto sidaasi si la mid ah intisaar saale xuseen v o a nairobi
dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay qaramada midoobay in albaabada la isugu dhufto xafiiska siyaasadda ee soomaaliya ee loo yaqaano ansom arintaasi ayaa afhayeen u hadla qaramada midoobay uu v o a u sheegay inaysan lama filaan ku noqonin wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa mid ka mida go'aamadiisii ugu horreeyey dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu u qaaday waxa uu kaga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lasoo afjaro xafiiska siyaasadda qaramada midoobey ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa warqad u qoray madaxweynaha xilligan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay pedro comisaro afonso oo ah ergeyga dalka mosambique warqaddaasi waxaa kaloo la ogeysiiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gutieres warqadda ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ku sheegtay in dowladda federaalka soomaaliya ay si rasmi ah u codsanayso in la dhammeeyo xilka xafiiska ansom kadib markii ay dowladdu si waafi ah u tixgelisay istiraatiijiyada ay mudnaanta siinayso ayaa lagu yidhi qoraalkaasi wasiirku waxa uu ka mahad celiyey taageerada iyo iskaashiga qaramada midoobay waxaana uu sheegay in la joogo wakhtigii ku habboonaa in loo gudbo wejiga xige ee iskaashiga labada dhinac haddaba tallaabadan ay dowladda soomaaliya qaaday ayaan wax ka weydiiyey afhayeenka xafiiska ansom ee soomaaliya ari gaytanas oo ku jawaabay sidan waxa uu yidhi arrintan cusub waxay caddayn u tahay shaqada qiimaha leh ee ansom ay ka qabatay taageeridda maamulada soomaalida sannadihii lasoo dhaafay sida aad og tahay ayuu yidhi ansom waxay soomaaliya ku joogtaa go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida howlgallada gaarka ah oo dhanna waxaa xilkoodu ku egyahay markii muddoxileedkoodu dhammaado markii shaqooyinkooda ay gutaan ama uu soo baxo go'aankan oo kale oo aan loo baahnayn waxaa kale oo aan xusayaa oo tan la xiriirta inay jirtay dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyey xafiiska ansom laba sano ka hor dib u eegistaasina natiijada ka soo baxday waxay sheegaysay oo ay ku talinaysay in ansom ay bilowdo xilli kala guur ah oo laga wareejinayo ansom loona wareejinayo kooxda qaramada midoobay ee soomaaliya ama u n countery team inay mas-uuliyadda la wareegaan golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxa uu dhab ahaan taageeray natiijada dib u eegistaas ayuu yidhi ari gaytanas So right now we're in discussions with the federal government of Somalia. We stand ready to follow the instructions of the council and of course we, we remain committed to partnering and supporting the government you know, as, as we can and as required.
isagoo sii hadlayay waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi waxaan hadda wadahadal kula jirnaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan diyaar u nahay inaan raacno tilmaamaha golaha dabcanna waxaa mar walba naga go'an inaan iskaashi la samayno isla markaana taageerno dowladda intii aan karno iyo sidii loogu baahdo arrintani waxay khusaysaa uun ansom qoysaska kale ee qaramada midoobay haddii ay yihiin hay-adaha u n-ka iyo unsos oo ah xafiiska taageerada ee qaramada midoobay ee soomaaliya sidoodii ayay u sii shaqaynayaan taageerada qaramada midoobay ee soomaaliyana way sii soconaysaa wax kastaba ha ku dhacaan ansom eh ari gaytanis afhayeenka ansom waxaan weydiiyey eedaha loo soo jeediya xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda ee ah faragelin arrimaha gudaha soomaaliya taasoo dadka qaarna ay ku doodaan inay wax u dhinto madax bannaanida siyaasadda soomaaliya isagoo taasi ka jawaabayay waxa uu ku jawaabay Look, I I would just really echo here, Harun, that you know the UN is is here and has been here, and if it remains here, it's always about supporting the Somalis and their Somali-led uh, process.
waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qaramada midoobay way joogtaa wayna soo joogtay wayna sii joogaysaa mar walbana muhiimaddu waxa weeye taageerada soomaalida qorshe ay soomaalidu hoggaan ka tahay wax kasta oo uu yahayba marka laga hadlayo dhalleecayntana waxba kama sheegi karo marka laga reebo inaan dhaho sidii aan hore u sheegayba waxaan halkan u joognaa taageero iyo gacansiin si kasta oo aan u awoodno xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa soomaaliya ka soo shaqaynayey tan iyo bishii abril sannadkii labada kun iyo sagaashan iyo labadii waxaana xilligaasi ergeygii ugu horreeyey qaramada midoobay u soo magacaabay soomaaliya xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay butros butros khaali waxaana uu soomaaliya u soo diray diblomaaasigii u dhashay waddanka aljeeriya ee maxamed saxnuun isaga ayaana u horreeyey toddobiyo tobanka ergey ee qaramada midoobay ee tan iyo xilligaasi loo soo magacaabay soomaaliya kuwaasi oo afar ka mid ah ay ka yimaadeen dalka biritan labana dalka maraykanka iyadoo sagaalna ay ka yimaadeen waddamada qaaradda afrika weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington magaalada dallas ee gobolka texas ee dalkan maraykanka waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii lixiyo tobnaad ee ganacsiga maraykanka iyo afrika kaasi oo sanadkan diiradda lagu saaray iskaashiga guushiga wax ku oolka ah waxaana ka soo qayb galay madaxweyneyaal ka socday qaaradda afrika saraakiil sare oo ka socday dowladda maraykanka oo ay hogaaminaysa wakiilka dowladda maraykanka u joogta qaramada midoobay linda thomas greenfield iyo maalgashadayaal caalami ah dadka sanadkan ka soo qayb gala waxaa kaloo ka mid ah xildhibaan siciid jaamac cali oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga waramay ka qaybgalka shirkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay
waxaan ka soo qayb galay shirka ganacsiga afrika iyo maraykan ee lix iyo tobnaad oo macnaheedu yahay shan iyo toban shir oo hore ayaa hore usoo dhacay kuwaasoo marka hore ka qabsoomi jiray qaaradeeda afrika sanadkan markii u horreysay lagu qabtay cariga maraykanka magaalada dallas ujeedka shirkan lix iyo toban jirsaday maanta sida magacaba ka muuqato waa ganacsiga maraykan iyo africa sidii loo horumari lahaa waad og tahay qaaradeena africa oo maanta ah qaaradaha ugu botoshiirsan xagga ganacsiga oo qaaradii kale adduunka westernka iyo ay usoo kala dheereeyaan inay xiriir badan ka sameeyaan xagga ganacsiga productionkooda ay keenaan iskaashi labada qaaradood ah in la sameeyo ayaa ujeedka shirku uu daaran yahay yaa ka soo qayb galay ama dhinacyadaebaa shirka goobjoogka ah oo arrimahan ganacsiga iyo fursadahan aad tilmaantay ka wada hadlayaan
cabdixakiin marka labada dowladood la eego labada qaaradood africa madaxda ka socota waa tiraba sideed hogaamiye oo aan ka xusi karayo madaxweyneyaasha liberia malawi angola botswana iyo madaxweyne ku-xigeenka nigeria halka waftiga dowladda maraykanka ka socda ay hogaaminayso ambasador linda oo ah gabadho u qaabilsan united nationka waddanka maraykanka iyo tiraba ilaa shan lix wasiir oo wasaarada ka tirsan dalka maraykanka waxaa kaloo kasoo qayb galay dhammaan institutionada international ama ama wadamadaba sida banka adduunka bankiga africa iyo dhammaan hay-adaha ku shaqa leh ganacsiga waxaad tilmaantay in hogaamiyeyaal badan oo ka socda qaaradda africa ay goobjoog yihiin markay ku nimaadno maraykanka oo isagu de shirkan martigelinaya inta badanna isagu de maalgelinta sameeya haddii aynu dul istaagno ma jiraan wax qorshayaala oo hogaamiyaasha afrikaanka dhinacooda ay keeneen ama ay miiska soo saareen ama qorshayaalba dhinaca dowladda maraykanka ka socda oo miiska laysla soo saaray oo dhinaca ganacsiga iyo horumarkaasoo laga wada hadlay
cabdixakiim walaal waxaa horta xusud mudan in marka laga yimaado madaxda ka socota qaaradda africa iyo dowladda maraykanka martida loo yahay waxaa iyaguna miisaankooda lahaa ku dhowaad kun shirkadood ama ganacsateedii ugu waaweynaa dalka maraykanka iyo africa ayaa kasoo qayb galay goobtan oo ahaa cidda loo qabtay shirkan muhiimadda iyo baaxadda intaa leeg inay isbartaan xidhiidha kala qaataan iskuna xidhmaan marka tirada xoogaalo waad garan kartaa kasoo qayb gashay shirkadihii waaweynaaye maalgashiga ee dalka maraykanka shirkan uu hore u soo socday qorshayaasha horea loo soo dejinayay waa kii lix iyo tobnaad sanadkan waxaa xooga la saaray oo aada looga wada hadlayay waa caafimaadka iyo waxaan mineralska kala duwan oo dhan macdinta kala duwan oo dhan iyo qodobka kala ah technolojiyadda saddexaasaa doorkan ahaa xoogga laga wada hadlaya shirkana huseeyey ama maalgashiga lagu sameynaya badan wa hagaag dowladda maraykanka siciid waynu ka warqabnaa safka horey kaga jirtaa wadamada adduunka dee qaabixiya ama maalgelinaha sameeya qaaradan afrikana dee dabcan waynu dareemi karaynaa muddooyinkii ugu dambeeyey danaha iyo weliba xiisaha loo qabo ma jiraan ballanqaadyo maaliyadeed iyo weliba tallaabooyin horumarada dhinaca aad sheegtay haddii macdanaha noqoto iyo technolojiyadda oo laysla gartay amaba laysla eegay ama meesha lagaga wada dooday
aad iyo aad aad iyo aad baa walaal looga dooday fursadahaasna kuwa hore usii socday oo lagu soo bandhigay meesha iyo in la abuuro fursado cusub oo iminka bilaabma oo shirkadaha kasoo qayb galay ee fursadda la siiyey maalgashiga wada ee waddankan maraykan inay ku xidhmaan dadka afrika ka yimi aanu ka midka ahayn
kaas waxa waa xildhibaan siciid jaamac cali oo ka mid a golaha deegaanka ee magaalada hargeysa waxa uu u warramayay cabdixakiin maxamuud shirwax oo uga warramayey shirka afrika iyo maraykanka oo ka dhacay magaalada dallas ee dalkan maraykanka halkaad nagala socoteenna waa voice of america haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaartaadna dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee royters wasiirka ganacsiga turkiga cumar abola ayaa khamiistii sheegay in hadalka israa'iil ee in cankara ay khafiifinayso mamnuucista ganacsigii kala dhexeeyey talaafiif uu yahay sheeko midha awaal ah xaqiiqdana ka fog turkiya ayaa saddex bilood siiyey shirkadaha ganacsiga ka dhexeeyey israa'iil inay ku joojiyaan waa maxay sababta turkiya u joojisay xidhiirkii ganacsi ee ka dhexeeyey israa'iil dadka qaar ayaa aaminsan in arrinku yahay oo keliya dagaalka israa'iil iyo kooxda xamaas halka khubarada ka faallata arrimaha turkiya ay iyagu aaminsan yihiin qaarkood in dowladda madaxweyne erdogan ay ku khasbanaatay inay tallaabooyinkaasi qaado kadib markii ay dowladdiisu dareentay kacdoonka shacabka turkiya barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii lahaydmo jimco wanaagsan dhammaantiinba khamiistii ayuu wasiirka arrimaha dibadda israa'iil sheegay inuu madaxweyne dayib erdogan ka noqday go-aankii inuu ka joojiyey ganacsigii ka dhexeeyey labada dhinac fasaxayna badiba xanibaadii uu hore u saaray israa'iil sababtan ayaa keentay inuu hadlo wasiirka ganacsiga ee turkiga haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee turkiya u xanibay xidhiirkii ganacsi ee ka dhexeeyey talaafiif iyo cankara su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalka britain cabdi xaafid arrinta dhabta ee keentay in turkiya ay xanibaad kusoo rogto israel xidhiirkii ganacsiga ay la lahayd ayaa waay waxaa keenay cadaadin kaga timid dadweynaha turkiya iyo siyaasiyiinta turkiya ee labada dhinacba mucaarad iyo iyo xukuumadba khaasatan xisbiga a k iyo axsaabta mucaaradka aba waxay ku baaqeen bilihii lasoo dhaafoo dhan in dowladda turkiya go-aan adag ay ka qaadatay israel haddaba dowladdu arrinkaa way ka dheg adeegtay marka hore laakiin doorashadii la qabtay dabadeeqadii ee bisha march maxay bishii march runtii xisbiga a k wuu ku guul daraystay arrimaha loo aaneynayo guuldaradana waxaa weeye go-aan adag oo uu ka qaadan waayey qaabkii ay u dhaqmaysay israel haddaba arrinkaa waxay ku kaliftay in uu turkiga xisbigan xaakimka ah uu isdaba qabto oo uu ku dadaalo si xiriirka dadkiisa iyo maxay aheeday labada dhinacba uu u kasbado inuu go-aankan qaato waxaa kaloo jirta in hadda uu turkiga caddaynayo sababta uu go-aankan u qaatay in ay tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii darayso ee khaza ka jirta laakiin dhab ahaantii waa cadaadinta kaga timid ee dadweynaha iyo siyaasiyiintaba xayiraada ganacsi ee turkigu uu saaray israa'iil waxa ay sii jiri doontaa ilaa inta laga xaqiijinayo xabad joojin joogto ah oo ka dhacda qasa iyo agagaarkeeda ayuu yidhi wasiirka ganacsiga ee turkigu haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa israa'iil joojinta cankare ee xidhiirka ganacsi ee labada dhinac waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid xanibaadan iyo xiriirkan xumaaday ee turkiya iyo israel ganacsigii ka dhexeeyey saameyn aada u weyn ayay ku yeelanaysaa labada dhinacba gaar ahaan israel saameyn aada u weyn bay ku yeelanaysaa labada dowladood xiriirkoodii ganacsi wuxuu gaaray oo lagu qiyaasay sanadkii aan soo dhaafnay toddoba bilyan oo dollarka maraykanka ah marka halkaasi waxaa ka dhalanaysaa in ay timaado baahi ah in labada dalba ay raadsadaan sidii ay macnaha u buuxin lahaayeen khasaarihii ka imaan lahaa oo dowlado kale ee iskaashi oola yeelan lahaayeen xiriirkana u wanaajisan lahaayeen badeecadahoodana ay u kala bedelan lahaayeen wasiirka ganacsiga ee turkiga ayaa waxaa kale oo uu sheegay in shirkadaha xidhiidhka ganacsi lalahaa israa'iil ay haystaan saddex bilood oo ay ku dhammeeyaan dalabka ku maqan iyo ka u maqanba isaga oo sheegay in aanay su-aali ka jirin joojinta dhoofinta iyo soo dejinta badeecadda ee israa'iil iyo turkiye intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii lahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
haddii samiir wax lagu helo ama jacaylku sahal yahay yaan heesta idinka dhabqinine caasha qusad weeye sama ma isla garanaa waa heestii caasha qusad weeye sama ma isla garanaa saalax qaasin naaji iyo allah u naxariistay khadra daahir cige
aa waa inoo jimcaha soo socda iyo hees kaloo macaan aniga iyo ismaaciil xuseen farjar aad naga sugtaan jimco kasta idaacaddii subaxnimo waa naga intaase waa haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo
أم سببك الجعل